habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaanaysa washington
waa fiid isniina bisha jannaayana waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo washingtonna waa koob iyo tobankii barqannimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukay
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo sheegay inuu martigelin doono kulan nabadeed oo bisha maars ee soo socota hogaamiyayaasha soomaalida ay ku yeelan doonaan magaalada garowe runtii arrintaas waxay horseedday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu soo jeediyo in shir laysugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda puntland in ay gogoshaas martigeliso
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada kursi ka mida baarlamanka federaalk oo maanta ka dhacday magaalada baydhabo
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinhaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in ay ula muuqato wax ka yar konton boqolkiiba rajada uu ka qabo in wadaxaajoodyada koongareesku ay keeni karaan heshiis ku aadan in la helo qarashkii lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koofureed ee dalkan maraykanka trump ayaa u sheegay wargeyska the wall street journal axaddii in ay jiraan dad wanaagsan oo u shaqaynaya si fiican oo labada xisbiba ah kuwaas oo wadaxaajoodyada ka qayb qaadanaya balse waxa uu sheegay in aysan suurtagal ahayn inuu aqbalo haddii loo keeno wax ka yar shan dhibic toddoba bilyan oo dollar si loogu qarash garayo dhismaha derbigaasi
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga mawliid daa'uud ulu ayaa maanta waxa uu la kulmay khabiir ka tirsan guddiga cadaaladda ee qaramada midoobay ee baaraya dilkii dalka turkiga loogu geystay weriye jamaal kashakji oo u dhashay dalka sacuudiga turkiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ku dhaqaaqdo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo cidda sida tooska ah uga dambeysay dilka saxafigaasi loogu geystay bishii oktoobar qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul baari gaar ah oo ka socota qaramada midoobay agnes agnes karamarad ayaa turkiga sii joogi doonta ilaa iyo sabtida soo socota iyada oo kulamo dhowrana la yeelan doonto mas-uuliin ka tirsan dowladda turkiga uu ku jiro dacwad oogaha guud ee magaalada istanbul
roger stone oo saaxiib muddo dheer la ahaa madaxweyne donald trump sidoo kalena uu ahaa la taliya ayaa sheegay axaddii inuu ka fakerayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ah ee maraykanka robert muller kaasoo dabagal ku samaynaya faragelintii la sheegay inuu ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii stone ayaa isbuucii lasoo dhaafay lagu soo eedeeyey in uu been sheegay iskuna dayey inuu hoosaasiyo markhaatiyaal la xidhiira ololihii doorashada madaxtinimada waxa uu tv-ga a b c gaar ahaan barnaamijkiisa this week u sheegay in wada shaqayn uu la yeesho robert muller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekaysto qarankiisa stone ayaa sheegay inuu si daacada u markhaati furi doono haddii ay jiraan dad uu isaga garanayo oo wax qaldan sameeyey xilligii doorashada balse waxa uu hadda tilmaamay inaanay jirin cid uu yaqaano oo fal guracan ku kacday hogaamiyaha mucaaradka ee venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha ku-meel gaarka ee dalkaasi joan guido ayaa waxa uu ku dhawaaqay bannaanbaxyo laba maalmood ah toddobaadkan waxaana tallaabadaasi ay qayb ka tahay dadaal uu ku doonayo inuu booska kaga riixdo hogaamiyaha dalkaasi nicolas maduro guido ayaa doonaya in dadka reer venezuela ay sameeyaan bannaanbax nabadeed laba saac maalintiiba xilliga barqada waxaana uu bilaaban doonaa arbacada qaar ka mid a taageerayaasha mucaaradka ayaa waddooyinka ku qaybinayay qoraallo ay ugu sheegayaan askarta inay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda dhan kale aroortii hore ee shalay ayuu maduuru diiday dalabkii wakhtiga loogu qabtay ee midooda yurub kaasi uu farigay in siddeed cisho gudahood uu ku qabto doorasho ama ay aqoonsan doonaan hogaamiyaha mucaaridka
mar kale fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in uu dhigi doono gogol ay isugu imanayaan dhinacyada soomaaliya oo ay ugu horreeyaan hogaamiyeyaasha siyaasadda bartamaha bisha maarso ee soo socota waxa uu sheegay in fikraddani ay ka dhalatay kulankii toddobaadkan gudihiisa ay magaalada garoowe ku yeesheen madaxdaasi warbixintan waxaa magaalada garoowe nooga soo diray nuux muuse birjeeb madaxweyne deni oo saxaafadda kula hadlay magaalada garowe maanta ayaa sheegay in kulankii dhinacyada badan ku dhex maray garowe uu ka dhashay jawi isfahan madaxda soomaalida sidoo kale caleemasaarka wuxuu abuuray fursad aad qaali u ah oo isugu yimaadeen madaxda soomaaliyeed meel kasta ay joogeen taasoo dadka reer puntland sharaf iyo karaamo weyn u ahayd islamarkaasna abuurtay fursad aada u weyn oo dadka soomaaliyeed ay ku wada kulmaan waxaa aada looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka looga wada shaqeeyo sidii dowladda soomaaliyeed dibudhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan shirkaasi wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qeyb ka ahaayeen isimada reer puntland waxgarad abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada soomaaliyeed ay aada u soo jeediyeen in dadka soomaaliyeed iscafis guud uu halkaa ka dhaco maadaama fursad aada qaaliya u ahayd kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalk ay isku arkeen wuxuu gogolhaar u noqday in kulamadii u dhexayn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen kulankaasoo loogu gogol xaarayay in laysku cafiyo waxyaabaha khilaafka shakhsiga ah lagu saaro danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo madaxweynaha puntland ayaa dhanka kale sheegay in lagu ballamay in bisha maarso laisugu yimaado kulan soo afjara khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalka runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu soo jeediyo in shir laysugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda puntland in ay gogoshaas martigeliso anagoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada garoowe waxaana ku faraxsannahay inay puntland sidai horeba u ahayd inay ka shaqayso midnimada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya in kaalintaasi firfircoon ay u qaadato waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda puntland u furan tahay ka shaqaynayso midnimadooda iyo horumarkooda diyaar u tahay in wax kasta oo madmadoowa oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiima ka qaadato waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed inay wadajir ka ilaaliso midnimada ka shaqayso dowladnimada ka shaqayso horey loo wada socdo wixii khilaafaadee shakhsi ah ee u dhexeeya meesha laga saaro cid walbo ay tahay ummaddana ay ka wada shaqayso nabadgelyada meelna looga soo wada jeesto sidii cadowga ummadda soomaaliyeed ee nabaddiidka ahna loo ciribtiri lahaa dowladnimada soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa calimasaarka madaxda cusub ee puntland oo noociis ahaa kii ugu horreeyey ee puntland ka dhaca ayaa kulmiyey dhinacyo badan oo ku kala fikir duwanaa siyaasadda soomaaliya nuux muuse birjeeb v o a garowe
haweyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana toos uga dhegeysanaysaan washington baahinteennii fiidnimo doorashada kursi ka bannaanaa baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada baydhabo hase yeeshee dadkii u sharaxnaa qaarkood ayaa waxay ku doodayaan inaysan doorashadu si xaq u dhicin warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray werigeenna mukhtaar maxamed catoosh kursiga xildhibaannimada baarlamaanka wuxuu qorshaha ahaa inay ku tartamaan ilaa afar musharax oo mid walba uu dadaal ugu jiray siduu ugu guulaysan lahaa kursiga hase yeeshee goobta ergooyinka ay ku codeynayeen waxaa soo xaadiray hal musharax oo keliya kaasoo ahaa cabdulaahi sheekh bakistaan guddiga doorashada qaranka ayaa sheegay in cabdulaahi sheekh bakistaan uu ku guulaystay xilka xildhibaannimo musharaxiinta qaar ayaa ergooyinka cod ka helay iyagoo aan tegin goobta lagu codeynayey injineer maxamed axmed boorow ayaa ku dhawaaqay natiijada dadkanu sheecodahay cabdulqaadir sheekh maxamed nuur lama cod yahay xasan macalin ibraahim waa dhowahayna isaaq khaliif sheekh afar codahay hal cod halaawe musharaxiinta kale ayaa ku eedeeyey guddiga doorashada qaranka inay sameeyeen musuq maasuq iyo eex iyagoo weliba sheegay in ergooyinka codaynaya dhammaantooda loo qoray cabdulaahi sheekh bakistaan qaar ka mid a musharaxiinta oo v o a la hadlay ayaa ka hadlay dareenkooda magaceed waxaa la yidhahdaa cabdulqaadir sheekh maxamed nuur musharax emid beeshi reer emid musharaxoodan ahaa iyo ninka hadda hadlaayay labada nin musharax laba musharax oo beeshi emid ku socotaan ahayn markii la kala qaado beesha emid laba beelood waaye waxaa la kala yidhaahdaa ele iyo tasada anigu aamiin isku lafaannahay ha ahaatee shan iyo labaatankaada waxaa layidhi waxaa soo qoraya aamiin barwaaniyaa soo qoraya aamiin ha soo qoree waxaa ka hooseysaa odayaal ha ka hooseeyaan inaan lasoo diyaaran ahayd odayaasha lama tashinin aqoon-yahanka lama tashinin keligaasaa soo qoreen waxaa kale haddana ku darsaday beeshii kale shan iyo labaatanka xaq u lahayda ayaa haddana teeda ku darsaday malaagood oo taagan horta cadaaladdaradaasaa dhacday maaya somaaliwareyna raw wala doorasho kusheegeli sheegay kuqiib gaaladaan waana magalaan doorasho ma ee jujuubu cadaalad doru wal unun dulqaadada korna ma ee wal maana ma kuqiib galaan taasa siina dayaan kursigan xildhibaannimo ee maanta lagu tartamayey sagaal bil ka hor waxaa baneeyey allaha u naxariista khaliif sheekh cabdulaahi oo xanuun dartiisa la geeriyooday mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mas-uuliyiinta ciidanka asluubta soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey shil ka dhacay xabsiga dhexe oo laba ka tirsan maxaabiista ay ku weerareen nin biritan u dhashay oo xabsiga ku jira isagoo loo haysto inuu halis geliyey amniga dadweynaha kadib markii lagu qabtay sunta dadka kaga ilmaysiisay isagoo isku dayayey inuu diyaarad raaco sagaal iyo tobankii bishan xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray shir jaraa-id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed cabdikariin cali afrax ayuu uga warbixiyey xaaladda antoni thomas oo ah nin ingiriisa oo dhowaan laga soo qabtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kaasoo lagu eedeynayey inuu sitay boorso ay ku jiraan walxaha qarxa laguna soo xiray xabsiga dhexe ee muqdisho taliye ku-xigeenka ayaa si gaara uga warbixiyey weerar la sheegay in ninkan ingiriiska ah ay ku soo qaadeen laba nin oo daacisha oo ka mid ah maxaabiista ay ku wada xiran yihiin xabsiga dhexe ee muqdisho waa jiraa nin ajanabi ah oo dhalashada ingiriiska haysta laba jiisadoo haystaa faransiisna waa yacni haystaa xabsigaanuu ku xiran yahay waa ninka maalindhaweed laga soo qabanayey ayraboorka waa bed qabaa waa caafimaad qabaa waxaa looga shakiyey qolyo daacisha oo cabsiga ku jira tashigooda inay aan dilla ah oo brobaganda ah iyadana uma suuro gelin oo waa laga hortegey informationkaas markii uu helay taliyaha xabsigu oo u diyaar garoobay wax gaaray ninkaas ma jiraan lafihiisa ayaa la idin tusi karaa hadda ood arki kartaan hadduu wax qabo oo uu dhaawac yahay iyo hadduu bid qabo cabdikariin cali afrax ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in ninkan ay xabsiga dhexe ku soo booqdeen xubno ka socda safaaradda ingiriiska kadib markii ay maqleen dhacdadan la xiriirta weerarkiisa waxaana si kooban uu uga warbixiyey halkii uu ku sugnaa markii ay ragga daacish ka tirsan soo beegsanayeen maxaabiista qololka lagu rido oo ay ku jiraan oo jiifkoodu yahay bannaankay uga soo baxaan musqulay soo aadaan cuntay soo doontaan qorraxdaa la fadhiisiiyaa waxaa jira wakti marka la xaraynaayo oo tirada la tirinaayo maxbuuska marka laga bixinaayo qolkiisa tira looga bixiyaa markii lagu celinayana tira looga bixiyaa kala wareegii marka tirada oo lagu xaraynayey ayay nimankaani damc meel sahla waxay raadinayeen say u jaanis uga helaan sidaa daraaddeed markii la ogaaday nimanku inay udan leeyihiin ninka ayaa laga hortayay waxa aad maqasheenna waa ka hortagaas qolyahii safaaradda ingiriiska iyo maxaanku idhahdaa qolada la shaqayda ee bangarafta si ay dii la shaqaydana way u yimid idhahooday ku arkeen waxa uu qabaa inayna jirin ugu dambayntii taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta oo wax laga weydiiyey sababaha antoni thomas haddii uu dembi leeyahay cadaaladda loo horkeeni waayey ayaa ku jawaabay annagu wax ma xukunno waxna ma dayno cadaalad baa jirta maxkamad baa jirta waxaan jeclaan lahay maxkamadda ku shaqada leh iyo su-aashaas qofka ku habboon inaad weydiido inaad wax ka weydiido annagu hayayaa xafidayaal baana qofkii cadaaladda soo mara oo maxkamad soo xukunto ama ha xukunto ama rumaan ha u ahaado ayaanu xafidnaa oo aan haynaa antoni thomas oo ah afartan iyo siddeed jir ayay maxkamadda gobolka banaadir dhowaan amartay in xabsiga dhexe ee xamar lagu sii hayo maadaama sida ay sheegtay uu ku eedeysan yahay dembiye la xidhiira isku day khatargelinta degganaanta guud iyo ku guuldarraysiga sheegitaanka waxyaabaha qarxa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wakiilada dowladda maraykanka iyo talebaanka ah oo ku kulansanaa dalka qatar ayaa ku heshiiyey mabda-iyan qaabka uu yeelanayo heshiis nabadeed oo talebaanku ay ku ballanqaadayaan inaan cidda afghanistaan aysan u adeegsan argagixisada iyo in ciidamada maraykanku ay ka baxaan dalkaasi heshiiskaasi ayaa maanta waxaa looga dhawaaqay qatar haddaba muhiimadda heshiiskaasi ayaa jamaal axmed cusmaan oo ku sugan washington waxaa wax ka weydiiyey aadan sheekh xasan asari oo isagu ka faaluda arrimaha caalamka kuna sugan norway
walaal jamaal wadahadaladani ilaa lix beri ayay socdeen caasimada dalka qatar ee dooxa wuxuu u dhexeeyaa dabcan sida la ogyahay maraykankan iyo ururkan taalibaan la yidhaahdo ay muddo dheer ka dagaalami jiray dalka afghanistan wadahadalladu run ahaantii dee wejiye fara badan ay soo qaateen hadda laakiin wejiyadii ugu dambeeyey ayay taagan yihiin waxyaabaha ugu muhiimsana la isku soo qaadeen waxaa kamid ahaa framework agreement ama ama heshiis guud oo iyaga hadda unaan tafaasiishiisa loo gelin ayaa hadda mardhow lagu saxeexay heshiiskaas la isku afgarteen waxaa ugu muhiimsan maraykanka oo dhahaya ee afghanistan taalibaan waa inay ogolaadaan in aysan noqonin afghanisataan goob looga soo duula maraykanka ama dunida caalamka oo dhan argagixisada caalamiga ahna fariisan aysan unoqonin taalibaan waxaa ugu muhiimsan in ciidanka maraykanka wakti loo qabto halkaas ay ka baxaan hadda mabaadi'daas guud baa la isku raacay marka waxaa la dhihi karaa dhinacna waa bilow dhinacna haddee gabagabay ku dhowdahay maraykanka dhowr jeer ayuu ku celcelin jiray inuusan wadahadal la geli doonin ururo argagixiso ah taalibaanna dabcan maraykanku wuxuu u aqoonsanaa inay ka midka tahay urur argagixiso wadahadalladan iyo maxaa lagu fasiri karayaa maraykanka guud ahaan siyaasadiisa aad bay isu badbadashaa gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda oo waxyaabahan maaraysa ama qaabaysa iyo tan difaacaba mar walba marxaladda la taagan yahay ay in badan ay la falgashaa ururka taalibaan run ahaantii wuxuu ka tirsanaa ururada maraykanka ay ku tiriyaan argixisada saad sheegtay walow noocyadu ay kala gedisnaan karaan ururada qaarna waxaa loo arkaa kuwa aada usii meel fog sida alqaacida iyo daacish iyo waxyaabaha la halmaala taalibaan waxaa loo arkayay urur noocan maa ururadaas caalamiga ah xiriir la leh oo argagixisa iyo waxyaabahaas lagu tuminsan yahay hase ahaatee haddana loo arko urur wadani ah oo dalkiisii gudihiisa ka dagaalamayo marka guud ahaan maraykanka laftiisa ayaa siyaasadiisii marka ku aadana taalibaan way ka dabacsanayd tan alqaacida iyo waa la dhihi karaa daacish laakiin guud ahaan marka maraykanku intaasoo sane oo dagaalka hogaamiyo dalka afghanistan dadka isku hayeen ay kamid tahay ururkan iminka la yidhaahdo taalibaan waa hadallada kula jiro si fududna isku rogo aad bay arrintaasi qariib qariib u tahay dadka bendeeya ama faalleeya arrimahaas waxay ku fasiraan siyaasadda guud ee maraykanka ee pragmatiga ku dhisan inta u badan markaasi maslaxadda markaasi taagan ayaa waxay keenaysaa in uu doorbido in uu wadahadal ku dhameeyo haddii uu ku fashilo ama ama ama ay ku fashilaan xag military inay ku noqonayaan laakiin guud ahaan marka lasoo ururiyo waxaa la oran karaa wadahadalku siiisaba nabad ayuu keenaa ama maraykan ha ka yimaado ama taalibaan ha ka yimaado nabaduna aad bay muhiim u tahay afghanistan dalkaas guud muhiim bay u tahay oo dagaalo badan baa ragaadiyey dhibaato badan ba waxaa kasoo gaaray ciidamada maraykanka iyo dagaaladii halkaasi ay kula galeen taalibaan muwaadiniin fara badan oo waxba galabsan ba halkaas lagu dilay ama diyaaradihii maraykanka ay dileen ama taalibaan isqarxintoodii marka yani waxyaabahaas oo dhan marka aad fiirisid iyo dhibaatooyinkaa fara badan ee muwaadinka caadiga ee reer afghanistan soo gaaray waa hadal kastoo la la galaa oo nabad kusoo dabaali kara waa wax dan u ah dalka waa tahay marka wadahadalladan maraykanka iyo taalibaan fariin noocee ah ayuu sidoo kale u diri karaa dowladaha la dagaalamaya kooxaha kale argagixisada loo aqoonsan yahay sida soomaaliya oo kale fariimo fara badan ayuu diraya laakiin waxaa ugu muhiimsan laba fariin marka aan soo ururino fariinta koowaad wuxuu wuxuu sheegayaa in waxa kan la yidhaahdo argagixisada uu yahay laftiisii wax iska furan oo marar badan isbedeli kara hadda sidaan ognahay lafteedii soomaaliya ayaa dad fara badan oo markaasi argagixiso loo haysta ayaa liistada laga saaray maraykanka waxyaaba isbedelay darteed marka taas waxaa la oran karaa guud ahaan arrintaas lafteedii ma ahan halal ku dar labo oo wax isbedeli karaa midda labaadna wadahadal in u dhacaana waa wax macquul ah wax mar walba la filan karo wadahadal kastoo iyaga lala galaa ama ururadan hadda geeska africa ka jiro iyagana dhibta ku hayo dadka in lagu fakaro in wadahadal lala galaa dad fara badan ayaa waxay u arkaan arrintaas lafteeda inay nabad soo dabaali karto ay dhiig badani baajin karto marka labadaas fariin baa ugu muhiimsanaa isleeyahay oo tan taalibaan laga fahmi karaa laakiin waase haddii la helo dad niyad wanaagsan oo markaasi diyaar u hayag inay nabad qaataan
kaasuna dhegeystayaal wuxuu ahaa aadan sheekh xasan azari oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka norway wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cusman
khilaaf u dhexeeyey madaxweynaha ah gobolka soomaalida iyo guddoomiyaha xisbiga talada haya ee gobolkaasi ayaa lasoo afjaray toddobaadkii hore ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu baahiyey sawirka guddoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha oo isgarab taagan falastiin axmed iimaan ayaa xalinta khilaafkaasi iyo halka uu xisbigu u dhaqaaqayo ka waraysatay wasiirka warfaafinta gobolka soomaalida cabdulaahi maxamed mooge ugu horreynna waxa ay weydiisay qaabkii loo xalliyey khilaafkaasi
khilaafka udhexeeyey ma ahayn khilaaf maaragtay labadooda udhexeeyey lakin wuxuu ahaa nidaamka isbedelka ee dalka iyo deegaankaba ka cuntay xisbigeenu sidee baynu wadadaynaynu marno ayaynu kamida dhalin karnaa marka fikirka lagu kala duwana wuxuu ahaa haddaynu dhinacan marno ayaa lasoo ayaan degdeg ugama dhadhalin karnaa iyo mayna dhinacan kale haddaan marno ayaanu degdeg ugama dhadhalin karnaa marka nidaamka laisku hay wuxuu ahaa wadadii wadadii haddaan marno ayaan degdeg ugama dhadhalin karnaa baa laisku hayay oo lagu kala duwanaa ma ahayn fikir kale oo mataqaana iyo dhibaato kale oo ka jirtay ma jirin marka hadda maxaa looga heshiiye taas waxaa looga heshiiye hadda in muddo midaysan labadooda maaragtay la wada qaado si wada jira horumarka nabadgelyada iyo mataqaana maamulka suban laga wada shaqeeyo dadka qadarkii lasii xooshiyo taas ayaa hadda lagusoo maaragtay dhameeyay hawshii n xooga aanu helayna waxay sheegayen waxyaabaha laysku hay ay ka mid taha qaabkii xisbiga uu u shaqeyn lahaa ciddii ka mid noqon lahayd in shid aan axmed shide guddoomiyaha xisbiga uu qabay in xisbiga uu sii jiro oo sidaa uu u shaqeeya madaxweynuhuna uu rabay in dad cusub la keeno oo dadkii hore ee dowladii hore iyo nidaamkii hore ku jira meesha laga saaro marka ma ku jirayaan dadkii hore mise dad cusubaa la filaya maxaa lagu heshiiyey
xisbiga mar kasta oo la dhisiyo nidaam iyo wuxuu leeyahy xeer horsaad la raaco iyo nidaam loo soo dhiso ayuu leeyahay dadkii hadda ku dhibaatay xisbiga waxaa la rabaa labadooda waxay ka midaysan yihiin marka mar kasta oo xisbiga mataqaana taa iyada way ka midaysan yihiin halka arrin kale waxa weye mataqaana inaad ogaatay iyadan loo daayo waxa weeye xisbigan dadka ka mid noqon doonaayo ma dadkii dembiyada galay dembiye lagu tuursan yahay hadda maalintii maqlisa baaska soo saaray jiilka xeermaalinta jira dalka leeya dembiyey galeen shakeedka noocaasa iyaga waxa weye ma galayaan cidda galaysa waxa weye ciddii shacabka halkaas ku imanaysa weynaha la qaban doono haddii ilaah yidhaahdo iyagu rabaan ay doortaan baa galaysa cid la oranay hebel baa ciddaasaa galaya ciddaasaa galaysa maaha waa in cid xisbu noqdo xubinkaa xisbina shacabka ayaa maarata ciday doonaan soo dooranaya dilaada marka dadku ma waxay soo dooran karaan qaar kamida xubnihii hore mise waa inay xubno cusub soo doortaan mise wax walba hay soo doortaan way shaqeynaysaa ciday dooranayaan shacabku ciday dooranayaan cid maaragtay mar kasta waxaa la rabaa isbedelkana waxaa la rabaa weji cusub in siyaasada uu hogaamiyo ayaa la rabaa marka bulshada laftigeeda ciddii shalay hore dhibaateynaysa inay meesha usafrtay laftigeeda ma yeeleyso oo ma ogolaanayso marka cidda ay bulshadaasi ku qanacdeen shacabku ay ku qancaan unbaa kolley meesha imanaysa hadii la yidhahdo gobolkan waa dadku waa dad isyaqaana waana gobol soomaaliyeed inkastuu etoobiya ka tirsan yahay marka marka khilaaf dhaco ma jiraa qaab ay u wada xaliyaan oo aan ahayn in la aado adisababa
ha waa la leeyahay odayaal baa jirta guurti baa jirta uqaal baynu leenahay dadka noocaas oo dhan baa jooga waxa weye dadkaas inay xaliyaan weeyaan mataqaano mar walba in la yidhaha amaalijaabaa lagu xalida ama cid kale idin xalino dhexaad ma jirto midda kale hadda la dhahay hoggaaminta deegaanka iyo in la barto oo hadda maarata ay rabna inay hana qaato oo system jira u noqdaan waxa weye dhexdeeda wax kasta oo jira annagu dhexdeeda aan xalisano culuqaashayada odayadayada annagoo la kaashanayna daraadada saraabiinta wamarada caaqilada waxaa kada annagoo la kaashanayna iyo wixii khilaafka dhexdeeda jira aan wahayn khilaafka jira laftigiisa waxa weye dadkeena seen horumarin karnaa nidaamkeenan ku horumarinaa fiican hal aragti seenu qaadan karnaa aragtideeda hoggaaminta seen qaadan kartaa mustaqbalka seen uma deenan xagga dhaqaalaha iyo xagga kobciga dhaqaalaha iyo xagga maarata infrastructureka iyo xagga maarata horumarka bulshada haddii jiro ee wax kaba dhibaato saasu yeeli ma jirto taana annaga shacabka la kaashanayna xubna xisbiga lala kaashanayo tawaxidka lala kaashanayo ayaa nidaam qaada raay saasaan haddii leedaada lagu xallin doonaa
madaxweynuhu waxa uu xilka ka qaaday xubno ka mida wasiirada maamulka oo uu ku eedeeyey in fakarkiisa aysan raacsanayn ee fakarka guddoomiyaha ay raacsanaayeen xisbiga maxaa laga yeelayaa mar haddii la heshiiyey xubnahaas
waxa weye kolley fikri iskuma diidayo fikri mar kasta fikirka qofka biniaadmigu xag iyo fikirka uu doonu qaadan karaa qofna fikirkiisa ma dimuqraadiyad uma sheegaysa qof maarata dibanin bay waan siiyeen maadaamana shaqadooda soo gara taagnaayeen niman talaabada noocaasa looga qaado loogama qaadin fikirkan bay iga duwan yihiin maadaama dimuqraadiyad tahay qofku fikirkiisaoran jiray ayaa dimuqraadiyadda inay inta badan fikir qabo fikir qabo qaba ayaa maarata dooni haddii laga badiyo codka waxaan ku qasbana inaan fuliyo inta badan halkii ay martay waxay iga waxay qorshaysatay goormaa la howl laga howl bilaabi doonaa in xisbiga uu dib uu howl bilaabo oo dib habeyntii ay sii socoto mar haddii heshiis la gaaray haddii la yidhahdo sida ugu dhexsaha badan markay isku yimaadaan imanka haddii la yidhahdo gudoomiyaha xisbiga iyo yimaado jisiga arbacada iyo iman doonaa kadib wixii ka dambeeya ayaa haddii la yidhahdo la sheegi doonaa waktiyada la qaban doono iyo qabanqaabadii iyo guddigii diyaargarowga iyo wixii waktiga abaabisa iyo lasabayn doono iyo waktigii la qaban doono shirhira iyagaa shaacin doona nagaa xisbiga uu leeyahay xeer hoosaadoo la marayo sirfashadaya iyada marka taa laga duulaya la sheegi doonaa haddii la yidhahdo ugu dambeyntii deegaano badan oo soomaalidu ay degto oo dalka ethoobiya ka mida ayaa waxaa ka taagan xasrado dad baa barakacay oo weli aan guryahoodii ku noqon arrimaha noocaasi ah maxaa laga sameynayaa
waxaa la wadaa hadda hawl adag baa la wadaa in arrintaa lagu dhameeyo dad badan baa danahoodii la taasay waxay ogsoon tahay dad badan bedel ma kuyin dan badan dad badan baa dantoodii la taasay dadkii noocaasa ay danahooda la taabtay mar kaste ma rabaan in dadku usii deganaado bulshada ay deganaantooda noolaato dadkaan walaalahan aan jaarka nahay iyo deegaanada aan jaarka nahay annagu mar kasta waxaan rabnaa in khilaafaadka iyo hawlaha jira lagu dhameeyo wado wadaatnimo in lagu dhameeyo iyo wadahada lagu furo sababtoo dadka dadkaa isku daya dadka walaalihii weligood bu deganaayeen waa dadka maaragtay xilka haya meelaha agaarkaa ka dhigo ama qabareeg ha noqdo ama degmada ha noqoto jawaa dawalkiisa dantooda la taabtay dadka noocaasa dawladdu waxay diyaar u tahay mar kaste in wadahadanka iyo maaragtay lagu dhameeyo si wanaagsanaa lagu dhameeyo oo ummadda loo danayo mar kasta shacabka rabitaankiisa iyo dankiisa shacabka iyada la eegayo in la dhameeyo ayaa maarata ku tala jira hadda taasina waxaad moodaa inay ka soo dhammaanayso
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed mooge wasiirka warfaafinta gobolka soomaalida waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacadeenna waxaana idinku soo maqan dooda gaaban iyo qurbe hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka ronan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in ay ula muuqato wax ka yar konton boqolkiiba rajada uu ka qabo in wadaxaajoodida koongareeska ay keenaan heshiis ku aadan in la helo qarashkii lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koofureed ee maraykanka trump ayaa u sheegay wargeyska the wall street journal axaddii in ay jiraan dad wanaagsan oo u shaqaynaya si fiican oo labada xisbiba ah kuwaas oo wadaxaajoodida ka qayb qaadanaya balse waxa uu xusay in aysan suurtagal ahayn inuu aqbalo haddii loo keeno wax ka yar shan dhibic toddoba bilyan oo dolar maraykanka ah lacagtaasoo uu doonayo in lagu qarash gareeyo dhismaha derbigaasi xadka ku yaala
wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawluud daa'uud ulu ayaa maanta waxa uu la kulmay khabiir ka tirsan guddiga cadaaladda ee qaramada midoobay ee baaraya dilkii dalka turkiga loogu geystay weriye jamaal khashaqji oo u dhashay dalkaasi sacuudiga turkiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ku dhaqaaqdo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo cidda sida rasmiga ah uga dambeysay dilka suxufigaasi loogu geystay bishii oktoobar qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul
roger stone oo saaxiib muddo dheer la ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump sidoo kalena u ahaa la taliye ayaa sheegay axaddii inuu ka fakerayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ah ee maraykanka robert muller kaasoo dabagal ku sameynaya faragelintii la sheegay inuu ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii stone ayaa isbuucii lasoo dhaafay lagu soo eedeeyey inuu been sheegay iskuna dayay inuu hoosaasiyo markhaatiyaal la xiriira ololihii doorashada madaxtinimada maraykanka waxa uu tv-ga a b c gaar ahaan barnaamijkiisa this week u sheegay in wada shaqayn uu la yeesho robert muller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekaysto qareenkiisa stone ayaa sheegay inuu si daacada ugu markhaati furi doono haddii ay jiraan dad uu isaga garanayo oo wax qaldan sameeyey xilligii doorashada balse waxa uu hadda tilmaamay inaanay jirin cid uu yaqaano oo fal guracan ku kacday hogaamiyaha mucaaradka ee venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha kumeel gaarka ee dalkaasi yoan guido ayaa waxa uu ku dhawaaqay bannaanbaxyo laba maalmood ah toddobaadkan waxaana ay tallaabadaasi qayb ka tahay dadaal uu ku doonayo inuu booska uga riixdo hogaamiyaha dalkaasi nicolas maduro guido ayaa doonaya in dadka reer venezuela ay sameeyaan bannaanbaxyo nabadeed laba saac maalintiiba xilliga barqada waxaana uu bilaaban doonaa arbacada qaar ka mid a taageerayaasha mucaaradka ayaa waddooyinka waxa ay ku qaybinayaan qoraallo ay ugu sheegayaan askartu inay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda
aad wararkaasi kala socotaanna dhegaystayaal waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii doodda gaaban waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa zaynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira caasimada muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey maxay tahay kaalinta hay-adaha amniga dowladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka amni darada iyo culeysyada ka jira muqdisho oo dadka magaalada ay ka cabanayaan waxaa dooda igala qaybgalaya maxamed cabdiweli cusmaan oo ka mid ah habwaaniinta soomaaliyeed iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxaana hadalka ku horeeyey daahir cabdulaahi amnigu horta lacag kasta ama dhaqaalo kasta oo lagu bixiyo haddii aanan amniga ii sheegee aqoonteeda ama meelaha wax qocyani ay ka hagardacsan yihiin aan laga raadin lacag kastoo lagu bixiyo waxba ma suurtageliyaan marka waxaa loo baahan yahay wadada hadda wax lagu wado waddo ka bedelan oo istaraatiijiyada oo dowladdu ay bal ay tiraahdo war waddadii hore waynu ku khasaarnay waddo tan ka bedelan maxaynu samaynaa ilaa waddadan laba sane hadda dowladdanu jirtaa dowladdii ka horraysay la mid bay ahayd hal waddo inay lagu taagnaado waa laga fiican yahay baa u malaynaya aad baad u mahadsan tahay daahir dib baan kugu soo laabanayaa maxamuud cabdiweli muddo hadeertaan dhowr sano ka hor ah sidai magaalada muqdisho ay ahayd iyo maantaydaan la joogo xilliga hadda la joogo sida ay tahay farqi weyn baa u dhexeeya wax macnaha hadda la qarin karana ma ahan waxaana u baaqayaa aniga madaxda soomaaliya iyo ciidamada qaranka soomaaliya ama boolis ha haata ama militari ha haato xilku waa wada saaranya qof gooni wax loogu dhaliilayo ma jirto in amniga magaalada muqdisho ay ka qayb qaadan karaan in horta kow ayagu ay si daacadnimo ah oo awood ay ku dheexan tahay ay iskugu yimaadaan ugana falanqoodaan howlgalna ay u sameeyaan waxaan dhihi lahaa dowladda waxba yaan la dhaleecaynin wax badan oo isbedel fara badan iyo horumarro fara badan baa la qabtay sida hadeertaan magaalada muqdisho oo kale markaa dhex martid waxaa arkaysaa ciidamada booliska oo howlgallo samaynaya oo waddooyinka taagan lagama jiifo laakiinse muhiimaddu waxay tahay dadaal kale oo kan aan ahayn in lagu bixiyo oo dheeri ah si xaqiiqo ahna macnaha looga howlgalo system brograamkana dowladdu ay macnaha fadhiisiso madaxdeeda ugu sarraysa haddaan daahir dib ugu laabto waad maqlaysaa maxamed cabdiwahli waxa uu ku doodayaa marka la ego halka laga yimid in isbedel badan uu muuqdo adina waxaad qabtaa in dhibaato badan iyo caqabad ay amniga caasimada magaalada muqdisho ay ka taagan tahay sidee baad doodaysu u arag waa saxo dalku meelba hadba meel buu joogay hadda dowladeennu kumeelgaara waa ka baxday tusaale ahaan marka hadda aan kuu fiiriyo ii sheegee shacabka xamar jooga xilligii hadda ii sheeg hogaamiye ku-xeedyada iyo hadda isku siib ay u dhintaan baa anigu aaminsanahay hadda habeen ilaahay keeno magaalada xamar aan joogno shacabka waa la laaya iska daa shacabka kale inay amnigooda sugaan kuwa ayaga u shaqayn jiray bay xataa baro hawl waxay si ay amnigooda u sugaan bay samayn laayihiin ayaga dee haddii ay tabaru meesha ay dhigtayna waa la garan karaa dee tabar baa meesha dhigtay waa la odhan karaa laakiinse ciidan hadba ii sheeg bil marka la joogaba intaa ciidan baa la xareeyaa booliska tiro badan baa hadda munaasabadihii ugu dambeeyey boolis markaa tababar ka soo baxay ciidan la-aan ma jirto marka hagardaama inay anigu jirto wax la hagranahayana yaa baan anigu aaminsanahay oo wax badan inuu amnigu ku khaldan yahay aqoonteediina aana meesha lagu hayn yani khibrad kale oo waxaan dad baa khibrad u leh khibraddiina aanan raadin baan anigu aaminsanahay marka dowladdu waxaad moodaa amniga wax dana inaysan kala hayn hadday amniga dan ay ka leedahay dee xamar intay dowladdu amnigeeda sugta waa ognahay intiina habeen kastaba waxaa lagu leynayaa shaqaalihii marka dib ha iskugu laabteen warsee waxuu khaldayin ha yidhahdeen amniga ha saxeen maxamed cabdiweli waad maqlaysaa daahir cabdulaahi aragtidiisa dooda daahir waxay ku wajahan tahay hagrashaa jirta hagrasha ma jirto waayo laf jabtay sideeda ma noqotay soomaalidu tiraada dowladda hadda uu leeyahay way ka baxday kumeelgaarnimona waa dowlad cusub oo hadda rabto in macnaha horumarkeeda iyo amnigeeda iyo inay ka shaqayso bay ku mashquulsan tahay labaatan iyo afarta saac oo maalintii iyo hameenkiiba waxaa weye ciidamada qaranka soomaaliyeed hadday boolis noqoto iyo hadday military noqotaba wadooyinkay taagan yihiin oo howl uma yara xag dhaqaalena macnaha dowladdu saamiga ama salariga ciidamadu ay ku leeyahay waajibaadkeeda hadda dowladdii baa haysaa laakiinse muhiimadda waxay tahay khibrad kale oo hadda shisheeya oo meel kale ka imaanaysana in lagu soo daro ciidamada oo ay sidaas wax uga qabtaan anigu ma aaminsanin ciidankeenu wuu isku filan yahay amnigana wax way ka qaban karaan laakiinse soomaalidu waxay jecel yihiin degdeg bay jecel yihiin gurtaan waxaan tallaabo waayo jaranjarta haddii aad rabto guri inaad dhistid waa inaad biyaanateerka hoose ka soo bilowdaa soomaaliduna dhaqan iyo caado waxay hadda u leeyihiinba inaan dhihi karno guriga waxay balakoonka kore ka soo bilaabayaan waxaan siinayaa daahir cabdulaahi waxa weeye saaxiibkay amniga hadda suubka u arko iyo anigu saan u arko isku mid maaha amni ma noqda ii sheegee dhagax weyn oo meel la dhigo jidadkii oo la xiro xamar waa ka warhaysaa inta amniga ah waa madaxtooyada iyo aaggeeda waa inta ii sheegay jidadku xiran yihiin ayadiina waa ogay taliyihii saldhigga warriigley waxaa lagu dilay baa u malaynaya madaxtooyada dhabarkeeda bay ahayd intii ay dowladdu ay deganayd baa qaraxyaduna waxa ka dhacayaan shaqaalaheediina waa la laynayaa marka dowladdu intay dib iskugu laabato ha yidhahdeen war xaggee wax ka khaldan yihiin waa laga fiican yahay ilaa xasan sheekh maxamuud ilaa middan soconaysa ina barteedii la taagan yahay jidadkiina xidhan yihiin dadkiina ay dhibaato ay haysato shaqaalihii dowladda la laynayo marka ina wixii barti ina la taagnaada maa waayo aragnimo inta wixii laga sameeyo waa ina dib la iskugu laabtaa qaabka hadda ay wax ku wadaan ka duwan oo amniga xamar ay ku sixi lahaayeen waa inay keenaan anigu daahir ahaan waxaan u arkaa wax isbedela oo amniga xamar ku soo kordhay dowladdan ilaa habeenkii la dhis ilaa hadda anuu ma arko tabteeda inay tahay baan aaminsana marka waddo kale ha loo leexdo haye maxamed cabdiweli
erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo hadii dowladdan ilaa habeenkii la dhis ilaa hadda anuu ma arko tabteeda inay tahay baan aaminsana marka waddo kale ha loo leexdo haye maxamed cabdiweli
erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo haddii la fiiriyo aan macquul ahayn waayo dhagaxda waaweyn oo uu sheegayo oo la isku wareejiyey iyo jidadka la gooyey dowladdii kalsooni ay dhagaxdii iskaga qaado way leedahay laakiinse muhiimadda taaganbaa waxay tahay inta wax laga aduudayo oo layskaga imaanayo oo macnaha ambaqaadka waxaa layii lugta dambe hadday lugta hore dhaafto way jabtaa muhiimaddu iska orod iyo dhagax iska qaadiya ma ahan waxaan system brogram fadhiya baa la rabaa in lagu wareejiya dhagaxdan waddankana lagu nadiifiyo amniga waddanka iyo madaxda waddanka ayaguna kama marna hawshaasoo afariyabaatanka sac waxaa laga yaabaa inay ku fakeraan amni dare hadday jirto hameenkii toddoba saac iyo sideed saac baabuurta wadada ma marteen ciidamadu wadada ma fadhiyeen marka muhiimaddu waxay tahay tan dambe oo weyn waa loo gudbayaa insha allah wadama waxaa jirto soddon sano afartan sano konton sano kadib la taaba qaaday oo macnaha la fariisiyey brogramkooda marka madaxdana iyo ciidamada amniga waxaan qabaa inaysan qaldanayn dadaal ay hayaan inkasta oo dhowr jeer hay-adaha amnigu ay sameeyeen isku dayo la doonayo in wax looga qabto xaaladda amniga magaalada muqdisho haddana waxaad moodaa in weli dhibaatadu ay ka taagan tahay magaalada sidee caqabada ka jirta nabadgelyada magaalada muqdisho wax looga qaban karaa daahir cabdulaahi sida aad la socoteen xamar waa magaalo weyn si saa'ida bay u weyn tahay saas ay tahayna ciidan la-aan ma jirto laakiinse nidaam dare inay jirta baan anigu aaminsana anigu waxaan aaminsanahay amniga xamar waad ogeydoo nabad sugiddii wixii la oran jiray inta la yidhi war amniga laftigiisa nabad sugidda inta laga daayo booliska ha lagu daro markaasna booliska waatii amniga lagu wareejiyey jidadkii xamar sidii bay u xiran yihiin oo ii sheegee dilna ma yaraan qaraxna ma yaraan xamar waan wada joognaa anugu marka waxaan qabaa xamar soddon iyo afartaa isgoys bay dowladdu ciidamo mushahar ku fiicanna la siiyey bay dhigi kartaa waxay kaloo samayn kartaa inay ciidamada hadda booliska oo kale la xoojiyo dowladdu sidaan ognahay gudaha magaalada baa jegboynteedu u yaallaan magaalada bannaankeedana qoladan ii sheegee dowladda dagaalu kala dhexeeyo meelahay qaraxyada ka keenaan waa la ogyahay magaalada bannaankeeda laga keenaa waa in magaalada bannaankeeda waxa soo gelaya waxa ka baxaya dhaqdhaqaaqa waa inuu dowladda u kaantaroolan yahay marka anigu waxaan aaminsanahay booliska inaan la tayeeyo ii sheegee ina magaalada hareeraheeda waxa soo gelaya dhaqdhaqaaqa ina lala socdo ina booliska dharcadii kaabi lahayd magaalada ay dowladdu keento haddii marka waxaan dadaal iyo jundi badan iyo ciidan tayaysa la geliyo baan anigu aaminsanaha inaa xamar qaraxeeda iyo iishaage dadkan la laynaya wax looga qabanaya hay-adaha amnigu waa inay ilgaara magaalada muqdisho ku fiiriyaan waa inay shaqadooda hadda sida ay tahay ay ka laba jibaaraan oo ay sheegeen sidii ay dadaalkan usii badin lahaayeen maxamed cabdiweli gabagabada doodan isla soo gaarnay caqabadaha loogu gudbi karana muhiimaddu waxaa weeye horta ulul amriga ugu weyn dalka oo madaxda ugu sarraysa ah iyo saraakiisha ugu sarraysa inay shacabkooda hadal u soo jeediyaan muhiim ah oo ah in laga qayb qaato amniga waayo shacabku kaalin weyn weeye walaalkay daahir wuxuu yidhi ciidamada booliska meelisgoyska soddon iyo afar isgoys baa magaalada muqdisho ka jira meel walbana waa in yuunad ciidan yuunad ah la dhigaa si amniga magaalada muqdisho uu u adkaado taas dood baan ka leeyahay waxaan ka leeyahay magaalada gudaheeda waxaa shaqo kule booliska soomaaliya magaalada bannaankeedana waxaa shaqo kula ciidamada xoogga dalka milatariga booskii milatarigu uu joogay oo bannaanka ahaa boolis lama geyn karo booskii milatarigu uu joogay oo gudaha booliska uu joogay oo gudahana milatari lama keeni karo wada shaqayn rasmi ah kama kama dhaxaysuu leeyahay laakiinse way ka dhaxaysaa wada shaqayn rasmi ah waayo waxaa weeye marka ilaahayna ha laga boqo dalku inuu hagaaga haddii la rabana waa in marka ugu horraysa ilaahay subxaana wa tacaala la xasuusnaadaa kadibna si kalsooni oo isku duubnaan leh waa in dalka amnigiisa loo soo celiyaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay maxamed cabdiweli cusmaan oo ka mid ah abwaaniinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho
waa hagaaga halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal waa washington zaynab abuukar ayna taasi ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaaban haatan uu ku soo dhowaadaa barnaamijka qurbe zaare cabdi axmed waatan
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan barnaamijka qurbe waxa uu ku saabsan yahay caawa qaybtii labaad warbixin ka hadlayso wakhtiyada kala gedisan deegaanada dalalka qurbaha ee soomaalida ay u soo hayaameen toddobaadkii hore intii nala socota dhegaystayaal waxa aad dhegaysateen meelaha ay maalinkii iyo habeenkii kala dheer yihiin wakhtiga iyo waxa sababa toddobaadkanna waxa aan ku eegaynaa barnaamijka sida cibaadada soonka iyo salaada ay ka mid tahay ay u gutaan dadka ku nool deegaanadaasi iyo meelaha ay saacaduhu kala duwan yihiin dal qura ayaa magaalooyinkiisa qaarkood uu waaga u baryaa dhowr saacadood ka hor magaalo kale marka loo eego sidoo gobolladu ay u kala duwan yihiin iyo cimilada hadba ay joogaan profesor cabdicasiis sheekh cabdi maxamuud oo sidii barnaamijkii horeba aad ku maqasheen ah madaxa juqraafiga ee jaamacadda ummadda soomaaliya waxa uu ka jawaabayaa wakhtigan su-aal ahayd waxa sabab ka dhigay in magaalooyin ka wada tirsan hal dal ay yeeshaan wakhtiyo kala gedisan waddan keliya inuu yeesho saacado kala duwan ama xilliya saacadeed kala duwan inuu yeesho waxaa keeni karo waddankaas ayaa waxaa maraayo waxa loo yaqaano dhigag badan hadda markaa ka sheekeynayno qaaradaas north america waxaa maro ku dhowaad konton iyo sideed dhig ayaa maraan ama waxa loo yaqaano longtud sidaas darteed waxaana ognahay juqraafi ahaan markaa ka hadlayno qoraxda inay ku jirto everyday ay jirto ama ay ku jirto afar iyo labaatanka saac ay ku jirto saddex boqol iyo lixdanka layn ee meesha ama waxa loo yaqaano imaginary lineska ama khutuud wahamiyaas inay ku jirto sidaas darteed shan iyo toban line kasta qoraxda waxay ku jirtaa hal saac marka haddii wadanka ay maraan waxa loo yaqaano dhigag badan ay maraan wuxuu yeelanayaa marka standard time oo kala duwan sida maraykanka oo kale wuxuu leeyahay afar standard time uu leeyahay waxaana loo waxaana keenaya haddii wadanka uu u ballaaran yahay galbeed iyo bariga uu kala ballaaran yahay hal time ma wada qaadan karo ama hal standard time ma wada qaadan karo area walba waxay qaadanaysaa standard time oo gaar u ah hadhow marka waxay wada raacayaan kii internationalka sababtana wax kale ma ahe waxaa kala fog wadankaas wuxuu u kala fog yahay galbeed iyo bariga u kala fog yahay haddaba xilliyadaasi isbeddelka samaynaya ayaa waxa ay saameyn ku yeeshaan xataa wakhtiyada cibaadada waxaana salaada la tukado wakhtiyada kala duwan ay noqotaa kuwa wakhti dheer uu u dhexeeyo halka kuwa kaleetana ay aad isugu dhowdhow yihiin si lamida taasina wakhtiga rabadaanka ayaa meelaha qaarkood saacado aad u dhaadheer ay dadku soomaan maadaama qoraxdu aysan dhicin dhaqso waxaa jirta magaalooyin qaarkood oo culimmadu ay soo jeediyeen xataa in wakhtiyada salaada la hormarin karo gobolka nuuvik ee ka tirsan waqooyi galbeed dalka kanadana waxa uu ka mid yahay meelaha xilliyada isbeddelka awgiis qaboobaha uu si weyn u saameeya dhulka waxaa la sheegaa xataa in guryaha laga dhiso ay adag tahay in si caadiya loo dhiso sida guryaha loo dhiso dunida dhulka loo qodo maadaama dhulkaasi la sheegay xilliga qaboobaha in la dareemo xataa in uu sabeeyo cabdicasiis yalaxow waa maamulaha masjid ku yaala nuuvik oo ka tirsan waqooyi galbeed dalka canada maadaama hadda magaalada aan deganaan jirnay hadda ilnuvig mataqaana ilmaha carruurta waaweyn ay ku dhasheen aniga igu dhasheen xagga ilnuvig hadda waa kasoo guurna waxaan joognaa yalo knife laakiin xagga qoraxda waktiyada samarka june mataqaana kow iyo labaatanka june oo ah kale dhaxaan marka waxay idhahdaa maximum declination of the air to the south dhulka waa isrogrogidda dhulka u isrogo ayaa waxay dhahaan mataqaanaa june twenty first waa marka uu southka uu suu rogo june mataqaana december twenty firstna waa marka uu isu rogo xagga noorka dhulka uu sameeyo janjeerkiisa ugu dheer marka waktiyadaas ku dhow june kow iyo labaatankeeda iyo december kow iyo labaatankeeda bil wixii mataqaana laba wiig ka hor iyo laba wiig ka dambe waktiyada aan qoraxda la arkin dhulka sare hadda aan deganayn waa meesha inuvic waxay tahay waa north of arctic circle arctic circle-ka ee ka xigtaa xagga waqooyi marka qoraxda ma aragto wax alla wixii ka sokeeya oo arctic circle-ka kasoo xiga xagga koonfureedna waxay helaan mataqaanaa
waxaa jira xilliyo ayse qoraxdu dhicin meelaha qaarkood dalalka reer galbeedka markii la fiiriyo xataa kuwa skandinafiyanka haba ugu horeeyaane waa marka la joogo wakhtiga kulaylaha iyadoo ay jirto xilliyada qaarkood in maalintu ay habeenka aad uga badan tahay qoraxduna aysan dhicin hase yeeshee cabdicasiis yalaxow oo ka mid a imaamyada mid ka mida masaajidada ku yaala nuuvik waqooyi galbeed dalkaasi kanada ayaa waxa uu deganaa deegaankaasi muddo aad u dheer waxa uu sheegay qabowga ka sokow in isbeddelka cimilada dhulka uu saameeyey sidoo kale cibaadada soonka iyo salaadaba waktiyadaas aan tilmaamay waxay waxay leeyihiin wax yara qoraxa marka imaamada waxaan weydiinay masaajidadii raggii imaamadii iyo waaweynaa iyo wadamadii carabta aan wacnay fatwa la weydiiyey waxaa layidhi war afar labaatan saac oo qorax ah oo oo bil iyo laba bilood aan haysanaa iyo afar iyo labaatanka saac oo mugdi ah waktiyada winterka iyo afar iyo labaatan saac oo qorax ah waktiyada samarka haysanaa sa u dukanaa ama soonka marka fadwo waxaa nala siiyey ah in aan la dukano maka waktigeeda saacadeeda maka haddii dukadaan salaad subax shanta subaxnimo annagana shanta subaxnimo xaggana ka dukano iyadoo qoraxda soo jeedo haddii waqtigaas ay soqortaan inaan waqti ay soqortaan la soqorano ama aan la afurno ama magaalo magaalo idi kugu dhow oo habeen iyo maalin leh sida edmonton oo alberta ku taalo oo magaalo weyn oo masjid ku yaalo ugu dhowdaa la dukada iyada waqtiga ay soomaan la sooma waqtiga ay afuraan la afura si kastaba ha ahaatee si ka duwan waddamada qaaradda afrika oo soomaaliyana ay ka mid tahay waxaa dalalka xilli qura sannadkiiba dhowr jeer laga yaaba inay cimiladu isbeddesho ay saameynta ugu badani ku yeelataa cibaadada dadka muslimiinta ee ku dhaqan waddamadaasi inkastoo sidaasi xaalka uu yahay haddana masaajidda iyo goobaha cibaadadu waxa ay aad u isticmaalaan saacadda iyadoo mararka qaarkoodna xilliga ay ku afuraan amaba ay ku soomaan guud ahaana barnaamijka qurbe ayaan intaasi ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka toddobaadkan waxa aan ku eegnay qaybtii labaad warbixinno ka hadlayay wakhtiyada kala gedisan ee deegaanada dalalka qurbaha ee soomaalidu ay u soo hayaameen waxaana si gaar aan ugu eegnay sida isbedelada xilliyada ay saameyn ugu yeeshaan cibaadada soonka iyo salaada meelaha dadka muslimiinta ay ku nool yihiin soomaaliduna ay ka mid tahay gobolada waqooyiga dalkan maraykanka barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo
zahra cabdi axmed iyo barnaamijkii qurbe aanu intaa kaga gudubno markana waxaad ku soo dhowaataan faaqidaada ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha xulka kubadda cagta jabaan ayaa gaaray faynalka koobka qaramada aasiya ee sannadkan lagu qabanayo dalka isutagga imaaraadka carabta kadib markii uu saddex gool iyo eber uga badeeyey xulka iiraan ciyaar ka tirsanayd wareegga afarta koox ee galabta ka dhacday garoonka xaza bin zayid ee degmada alcayn ee magaalada abudabi dalka imaaraadka carabta laba ka mid ah goolasha waxaa jabaan u dhaliyey yuya osako halka goolka saddexaad uu saxiixay geenkii haraguji jabaan oo tartankan afar jeer horay ugu guulaysatay ayaa hadda waxa ay sugaysaa mid ka mid ah xulalka qatar iyo martigeliyayaasha tartankan ee isutagga imaaraadka carabta oo berri galab ku ballansan garoonka maxamed bin zaayid ee magaalada abudabi caasimadda dalka imaaraadka carabta ciyaartan ayaa ah mid si gaar ah indhaha loogu hayo haddaba xiisaha ciyaartan ayaan wax ka weydiiyey waryaheenna cabdulqaadir mursal oo ciyaaraha aasiya ee sanadkan si gaar ah ula socday labadan dal khilaaf siyaasadeed ayaa ka dhexeeya oo waad og tahay qatar inay go'doomiyeen dalalka khaliijka sidaas daraaddeed iyadoo khilaaf siyaasadeed uu jiro ayay isutagga imaaraadka martigeliyeen koobkan qatar taageerayaasheeda kuma badna oo waxaad og tahay markii khilaafka uu yimid dad badan oo qatar u dhashay inay ka guureen oo ay dalkooda ku noqdeen xitaa waxaa la dhahaa dad isqabe xitaa in ay dhibaato la kulantay oo labadan dal u kala dhashay oo qoysas ahaa iyo sidoo kale waxaa xiise u yeelaya dalalka khaliijka sanadkan waxaa moodaa inay koobkan wacdaro ka dhigayaan qatar iyo imaaraadka imaaraadka waxaad ogtahay waxay soo reebeen australia inkastoo halkii fursad ay heleen ay australia ka dhaliyeen hadda waxay joogaan samafiinaal marka waxa awood u sii yeelaya ama ay ku tashanayaan waa taageerayaashooda dhinaca yurub haddii aan aadno ciyaaro xiise leh oo ka tirsanaa koobka f ega ingiriiska ayaa jimcihii iyo dhammaadka toddobaadkaba ka dhacay england ciyaartii ugu adkayd waxay jimcihii dhex martay kooxaha arsenaal iyo manchester united oo isku haleelay garoonka emirates ee magaalada london arsenaal waxa ay soo bandhigtay ciyaar weerar ku dhisnayd halka manchester united ay ciyaarteedii ku salaysnayd difaac iyo weerar celin shaxdaas ayayna manchester united uga soo badisay arsenaal oo ay ku soo dubatay saddex gool iyo gool waxaa ciyaarta si weyn uga muuqday ciyaaryahan romelo lukaku oo baasay laba ka mid ah goolasha ay kala dhaliyeen alexis sanches oo garoommada dib ugu soo laabtay kadib dhaawac uu muddo bilooyin ah ku maqnaa iyo goolka kale oo uu dhaliyey jese lingard ka hor inta uusan arsenaal gool u dhalin pieri emeric obamian goolkii quusiye arsenaal waxaa dhammaadka ciyaarta ka dhaliyey ciyaaryahan marshal waxay guushaasi ahayd tii sideedaad oo isku xigta oo uu soo hooyey macallinka cusub ee kooxda manchester united ole gune solser kooxaha kale ee waaweyn ee ka haray tartanka f ega ingiriiska waxaa ka mid ahaa tottenham oo axaddii shalay laba gool iyo eber ku khasaartay kooxda crystal bales waa tartankii labaad oo ka mid ah tartanada kubadda cagta ingiriiska oo ay tottenham ka harayso xilli ciyaareedkan laakiin macallinka kooxda mauricio bochetino ayaa sheegay inuu diiradda saari doono koobabka brimier liaga ingiriiska iyo kan horyaallada yurub oo ay hadda ciyaarayaan dhinaca sbain kooxaha waaweyn ayaa toddobaadkan wada badiyey barcelona waxay laba gool iyo eber ku khaarijisay kooxda girona oo ciyaartii ay xalay la dheeshay ku dhammaysatay toban laacib kadib markii kaarka cas loo taagay ciyaaryahan bernardo barcelona goolka hore waxaa daqiiqadii tobnaad u saxiixay ciyaaryahan nelson semedo halka goolka labaad uu dheliyey laacibkooda leonel messi wuxuu goolkaasi ahaa kiisii lix iyo labaatanaad ee uu dhalinayo xilli ciyaareedkan kooxda barcelona ayaa hadda shan dhibcood ka sarraysa atletico de madrid oo ku soo xigta oo sabtidii laba gool iyo eber ku garaacday getabe waxaa sidoo kale guul muhiim ah soo hoysay real madrid oo afar gool iyo laba xalay ku dardartay sbanyol kooxda sevilla oo ku jirta kaalinta afaraad iyana waxay shan gool iyo eber ku qabatay sabtidii kooxda levante horyaalka seeriya-aada talyaaniga haddii aan eegno waxaa weli loo maarin la'yahay kooxda yuventus oo ciyaar adag oo ay xalay magaalada roma kula dheeshay kooxda lazio uga soo badisay laba gool iyo gool lazio oo qaybtii hore ee ciyaarta aad ugu gacan sarraysay fursado badanna iska khasaarisay ayaa gelinkii dambe ee ciyaarta hoggaanka kula wareegtay gool uu kooxdiisa yuventus ka dhaliyey ciyaaryahan imre jan oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda turkiga balse u ciyaara xulka jarmalka yuventus waxay goolkaasi uga jawaabtay laba gool oo ay u kala dhaliyeen labada laacib ee u dhashay dalka bortuqiiska kuwaas oo kale ah kanselo oo difaaca ka ciyaara iyo ronaldo oo rigooro uga dhaliyay goolka guusha yuva oo rabtay in markeedii sideedaad oo xidhiir ah ay ku guulaysato horyaalka talyaaniga ayaa waxaa hadda ay koob iyo toban dhibcood ka sarraysaa kooxda ku soo xigta ee napoli napoli sabtidii ayay barbaro eber iyo eber ah la dhaafi weyday ac milan inter oo ku jirta kaalinta saddexaad ayaa khasaaro kala kulantay axaddii ciyaar ay magaalada turin kula ciyaartay kooxda torino waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool uu torino daqiiqadii shan iyo soddonaad uu u dheliyey ciyaaryahan armando izo ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa waxaa ka mid ahaa tii dhex martay roma iyo atalanta ciyaartan ayaa roma waxay afartanka daqiiqo ee ugu horreeyey ku dhalisay saddex gool balse atlanta ayaa samaysay soo laabasho aanan caadi ahayn kadib markii ay iska soo megtay saddexdii gool ee laga dheliyey sabtidiina samdoriya ayaa gashay kaalinta lixaad kadib markii ay afar gool iyo eber ku qabatay kooxda udines waxaa mar kale ciyaartaasi ka soo muuqday laacibka u dhashay talyaaniga ee fabio quagrierella oo dheliyey laba ka mid ah goolasha quagrierella ayaa barbareeyey rikord uu horey u sameeyey laacibkii hore ee fiorentina iyo xulka argentiin gabriel batistuta oo koob iyo toban kulan oo xiriir ah goolal ka dhaliyay horyaalka talyaaniga quagrierella wuxuu soo taabtay shabaqa dhammaan koob iyo tobanka kulan ee lasoo dhaafay ee isku xigay weliba isaga oo hadda da'diisu ay tahay shan iyo soddon sanno wuxuu sidoo kale qabtay hoggaanka gooldhalinta horyaalka talyaaniga isaga oo hadda leh lix iyo toban gool dhegaystayaal barnaamijkeennii faaqiidaadda ciyaaraha toddobaadkan waa naga intaa
waa hagaag haatana dhegeystayaal qadarka yar ee nooga hadhay wakhtigaanu hawada ka bixi lahayn waxaan idiin soo qabanaynaa codkii fanaanida nimco daren
heesti booli iyo codka nimcadareen waxa ay gebagaba u yihiin idaacaddayadii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim daandure iyo anigoo ah jacfar kuuka tan iyo kulanti dambe nabadgelyo